ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati aali cimraan qisadii qaswatu uxud ayaan weli ku dhex jirnaa waxaan soo aragnay nebiyullaahi moxamed iyo asxaabtiisii markii ay tageen xamraa ilasad in mushrikiinta oo abu sufyaan uu hogaaminayo ay fariin niman usoo dhiibeen oo yidhaahdeen moxamed iyo maaragt waxaan u jeednaa ee abu sufyaan iyo ciidan tiro badana idiin socdo idiin soo socdo way diyaarsadeen marka awood uma lihidiine baqa oo ka cabsada arrinkaas inuu iimaan u kordhiyey baan soo aragnay ayagoo wax taabtay aan la aragna oo dhib aysan la kulminna inay soo noqdeen arrintaasna inay ahayd shaydaan hadalkii oo rabo in awliyadiisii awliyaa alkufaar ah gaaladii loo jeedo inuu mu'miniintii ku cabsigeliye uu doonayo marka arrinkaasaan soo aragnay hadda waxa weeye aayaddan ama munaafiqiinta lagu fasiraa oo lagu sheegaa ama mushrikiinta ayaa labadaba waa la yidhaahdaa marka dadka uu kufriga kusii fogaanayo ee maaragtay nabiyullaahi moxamed iyo maaragtay asagana uu ka murugoonaayo oo islaamnimadoodii iyo diintoodii inay mu'miniin noqdaan oo uu jecel yahay ayaa laga warramaya markaasaa nabiga lala hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yaxsunka yuusan kumurug gelinin nebi moxamedow yaysan kumurug gelinin alladiina kuwii yusaaricuuna degdegayo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegayaahi kuwaa yaysan kumurug gelinin degdegoodaas ay kufriga ku degdegayaan waxba yuusan murug iyo maaragta kugu reebin tiiraanyo yuusan kugu reebin weyaan marka yani walaa yaxsunka qiraa'adaas waxa weye waa qiraa'at ljumhuur walaa yaxsunka in la yidhaahdo oo ya-da la kordhigo zaa'idana la godo oo yaxsunka la yidhaahdaa waa qiraa'at ljumhuur wey laakiin naafic oo quraa'da ka mid ah ayaa wuxuu akriyaa yacni walaa yuxsinka buu akriyaa ya-da uu godo iyo zaa'ida uu hoos dhigo ayuu akriyaa marka ficilka haddii yuxsinka la yidhaahdo waxaa weeye min axsana arubaaci axsanadii afarta xaraf ahayd ayaa laga keenay ficilka kaleo qiraa'at ljumhuurna waa ficil ulaaiyo wey waa ficil saddex xaraf ah weyaan marka labada luqada yani yuxsinka inaad tiraahdo iyo yaxsunka inaad tiraahdo waa laba qiro oo maaragtay laba luqo oo macruufa weeyaan la yaqaan leanna carabtu isticmaashaa waxay yidhaahdaan yani xasanani lmru way yidhaahdaan wa axsananiina way dhahaan xasanani lmru waa markii ulaasiga laga keeno axsananii oo rubaacina way isticmaalaan weeyaan marka aayadda laakiin macnahay ujeedda waxa weeye quraysh oo kufriga iyo gaalnimada ku degdegayso oo nebiyullaahi moxamedna inay iimaan qaataan oo ilaahay rumeeyaan uu jecel yahay murugtaas uu ka murugoonayay iimaankooda uu ku dadaalayo uu jecel yahay yaa laleeyahay iska tartiibi haku maaragtay waxba yaynan kumuragelinin baa laleeyahay ama munaafiqiinta lafteeda loo jeedaa oo nabigu jecel yahay inay mu'miniin saxa noqdaan oo nifaaqan oo kufriga ahi ay ka tagaan labada macnoba culummada waa ay sheegaan maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam khalqiga inay hanuunaan ayuu aada ugu dadaali jiro aada u jeclaa arrinkaas baana murug gelin jiray markaasaa ilaahay ka reebiy oo leeyahay walaa yaxsunka yuusan ku murug gelinin nebi maxamadow yayan ku murug gelinin aladiina yusaaricuuna fi lkufri kuwa gaal yani kufriga ku dhex degdegaya oo ku ordaya kusii dheeraanaya yaysan wax murugay iyo tiiraanyo kugu reebin wey qur-aankana aayaadkaasoo kale way ku badan yihiin fii suurati fatir allah wuxuu leeyahay nabigiisa nabiyullaahi maxamed isagoo la hadlayo falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraatin naftaada yani maaragtay murug ha u dilin iyaysan u tegin baa la leeyahay saad uga murugoonayso dadkan hidaayadoodii iyo inay mu'miniin noqdaan aad u jeceshahay naftaada ha ku halaagin murug darteed ha u halaagin fii suurati lkaafi buu ilaahay aayaddaasoo kale ku leeyahay falacallaka baakicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa yani inaad murug naftaada maaragtay ku halaagto iyoysan dhicin baa la leeyahay naftaada ha u halaagin qofka ilaahay iimaan u qoro qofkaas waa hanuunaya qofkaan rabbi u qorinna ma hanuunayo marka adiga waajibka ku saaran waxa weeye waa tabliiqu risaala ee xaq oo cadaysa weeyaan marka walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri maxaa yeelay kufrigay ku degdegayaan naftoodanba wax ugu dhibayaane ciday wax u dhibi karaan lama arko inahum mushrikiinta ama kufaartaasi munaafiqiinta labadaba lan yaduru llaha allah dhibi maayaan shay-an waxba uma waxay u dhibayaan lama arko wax ay allah u dhibi karaan lama arko macnaha lan yadurullaha shay-an hadday kufriga ku degdegaan diinta ilaahay waxba uma dhibi karaan awliyadiisana waxba uma dhibi karaan oo awliyaa ullahi ah dadkii mu'miniinta ahaa waxba uma dhibi karaan yani lan yaduruu diin allahi shay-an waa lagu fasiraa lan yaduruu awliyaa allahi shay-an awliyada ilaahay waxba uma dhibi karaan kufrigaas ay ku degdegeen ku ordaan laa yaduruuna ilaa anfusahum naftooda mooye cid kaleo ay dhibayaan lama arka weeyaan walidalika cafaa markuu fasiraya wuxuu dhihi jiray yuriidu wliyaa allah allah markuu leeyahy lan yadurullaha shay-anta wuxuu ujeedaa awliyada ilaahay subxaanau watacaala ayuu ujeedaa oo nabiyulaahi maxamed iyo asxaabtiisii iyo dadkii mu'miniinta ahaa waxay u dhibi karaan lama arka weeyaan musaaracadoodaas kufrigay ku degdegaan waxba uma dhibi karaan bal wuxuu allah leeyahay kufrigaas kufriga ay ku degdegayaan allah subxaanau watacaala xikmuuba ka leeyahay yuriidu llahu alla wuxuu dooni marka ay kufriga ku degdegayaan wuxuu allah doonayaa anlaa yajcala lahum inuunan u yeelin kuwa kufaarta ihi xadan nasiib inuusan u yeelin fi laakhirati aakhira dhexdeeda wax hawaab ah iyo ajri ah oy aakhiro helaan inaysa inay yani inaynan dhicin oo wax ajra ayan helin ayuu rabbi subxaanahu watacaala doonayaa weyaan inay kufriga ku dhintaan gaalnimadoodaas ku tagaan saas darteed bay marka kufrigii ugu degdegayaan marka adiga ha isku dhibin nabi muxamedu baa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam walahum waxay leeyihiin gaaladii cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabku oo casiimun mid weyn ah ayay allah agtiisa ku leeyihiin subxaanahu wa tacaala bisababi musaaracatihim fi lkufri degdegaa ay gaalnimada ku degdegayaan sababteeda ayay ku leeyihiin sidaa darteed yacni degdegaas gaalnimada lagu degdegaahi dararka iyo dhibaatada ka imaanaysaahi waxa weeye innamaa yacuudu ilaa anfusihim naftooda unbuu u noqonayaa ee cid kale wax ku dhibi karaan lama arko leanna qofka hadduu gaaloobaa isaga isdhibay isagaa maaragtay aakhiradiisii baaba'shay isagaa naar sabab iskugu noqday laakiin allah iyo maaragtay diintiisii iyo awliyadiisii ciduu u dhibi karo lama arko weeyaan ina aladiina ishtaraw lkufra biliimaan lan yadur llaha shaya ina aladiina kuwii ishtarow badel qaatay alkufra gaalnimadii kusoo bedel qaatay biliimaani iimaankii kaga bedel qaatay yani iimaankiibay iska gadeen markaas waxay la soo wareegeen kufrigiibay la yimaadeen weyaan marka alishtirau hadda waxaa loo jeeda bimacna alistibdaal baa loo jeeda bedel qaadasha wey ina aladiina kuwii ishtarow soo gatay alkufra gaalnimadii soo gatay biliimaani iimaanka ku gatay yani iimaankiibay iska wareejiyeen maba rabaanba kufrigaanubay doonayaan la soo wareegeen weyaan dadkaasi falan yaduru llaha allah ma dhibaan shay-an waxba uma dhibaan wax ay ilaahay u dhibi karaan subxaana wa tacaala lama arko laa diintiisayna waxba u dhibi karin walaa dadkiisa muminiinta ah oo awliyadiisaabayna waxba u dhibi karaynin weyaan marka lan yadurullaha shay-an tani waxay leeyihin mufasiriinta macnaheedu waxa weeye waa macnihii horeeto oo kale markaasaa waxaa loo keenay lita'kiidi ilwali hadalkii hore tii hore in lagu xoojiyo lan yadurullaha shay-an tii hore ayay ta'kiid u tahay xoojinaysaa bay leeyihin walahum waxay leeyihiin gaaladii cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabku aliiman mid muxanuujiyo ah ayay allah agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha ah bisababi istibdaalihim alkufra biliimaan maadaama kufrigii ay soo bedel qaateen ay maaragtay iimaankii ka tageen sababteeda bay maaragtay cadaab aliima ku leeyihiin walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim walaa yaxsabanna yaynan malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo kufaarta ahaa annamaa numlii ay imlaa'anaa lahum ayaga aan u koranayno ukaadinteenna iyo korashadeenna iyo sugitaankeenna aanu sugayno inuu yahay khayrun mid khayr badan lahum ayaga mid u khayr badan inuu yahay arrinkaa yaynan u malaynin yacni malahaasi mala jira ma aha wey arrinkaa yaynan u malaynin maxaa marka xaqiiqadu waa maxay innamaa numlii waan u kaadinaynaa oo maaragtay aan yan u seeta dheeraynaynaa lahum ayaga cumrigii baan u dheeraynaynaa caafimaadkii baanu siinaynaa madaxtinimaa la siinayaa xoolobaa la siinayaa yani wahaakada yani arrinkaasi waxa weye waxaan ugu dheeraynaynaa oo keliya liyasdaaduu inay kororsadaan itman dembi inay ziyaadsadaan dembi inay kororsadaan taa un baan maaragtay ugu kordhinaynaa arrimahaan aan ugu siyaadinaynaa walahum waxay leeyihiin alla agtay ku leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid xaqiiraho liita ah mid liito cadaab liita bay allah agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamaha weeyaan marka walaa yaxsabanna laba qiraa'aba waa la akriyaa walaa yaxsabanna markaad tidhaahdid oo ya-da akhrisid wa qiraa'at ljumhuur w jumhuur lquraa sidaasay akhriyaan markii sidaa la yidhaahdana aladiina kafaruuda baa faacilkii ah yaxsabuda faacilkeeda wa aladiina kafaruu weeyaan xamza keliya baa wuxuu akriyaa yani xamze keliya wuxuu akriyaa ta buu akriyaa walaa taxsabanna buu akriyaa haddii walaa taxsabanna la yidhaahdana oo ta laga dhigana waxa weeye faacilka waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaa macnihi wuxuu noqoni walaa taxsabanna ha malaynin oo ha malaynin nabi maxamedow aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa annamaa numlii lahum yani korashadeenna aan u koranayna iyo seeta dheeraynta aan cumriga usiita dheeraynaynaah khayrun inuu khayr yahay lahum ayaga khayr u yahay kaa marna ha malaynin baa laleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaa faacilka mushrikiinta ka dhigtana gaalada ka dhigtana idinka ha malayninina gaalo yahay weeyaan arrinkan marka cumriga laydin dheereeyo caafimaadka laydin siiyo barwaaqo ilaahay oo idin siiyo macnaheedu ma aha inay arrinkaasi khayr idin yahay oo rabbi idin jecel yahay ma aha bal istidraaj baa la yidhaahdaa sabaalsabid weeye yani maaragtay inaad kusii fogaataan kufriga ayaa la doonayaa weya walidalika alimlaau hadda waxaa loo jeeda anamaa numlida alimlaau waxaa la yidhaahdaa alimhaalu wataakhiiru yani dib u dhigid iyo korasho ayaa la yidhaha qofka oo loo kortoon loo kaadiyo oo aanan cuquubada lagu soo dadejinin loo seeta dheereeyo weeyaan marka taasaa loo jeedaa annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim inay maaragtay yani u khayr badan tahay ay imlaa'anaa khayrun lahum marka anna maada maadaan annamaa numlii ku jirtaahi yani laba macnaba way ku sheegaan mufasiriinto waxay yidhahdaan maadu waa masdariya way yidhahdaan macnihii hadda aan marnay oo kale ay imlaa'ana oo kale weeyaan anna imlaa'ana adoo yidhoo kale la mid tahay yacni waxaa kaloo la yidhaahdaa waa mawsuulana way dhahaan oo is mawsuul inay ka maaragtay ka laqbeeyaan ayaa jirta oo caamilkiisii waxaan ujeeda caa'idkiisii ismiga mawsuul damiirkii caa'idka u noqon lahaa uu go-an yahay oo marka haddii la yidhahdo is mawsuulna wuxuu noqonaa walaa yaxsabanna aladiina kafaruu anamaa numlii lahum ay ana aladii numliihi lahum shayga aan u koranayno ki yani ana aladii kii numliihi aan u kordhinayno u siyaadinayno oo maaragtay aan u yan u kaadinaynaa lahum ayaga khayrun inuu khayr yahay yaysan u malaynin lianfusihim naftooda uu khayr u yahay taa yaynan malaynin marka asalka waxay ahayd bay leeyihiin annada maada in annada laga gooyo xagga khadka markii la qorayo annada gooni in loo dhigo maadana gooni loo dhigo anna maada maada in gooni loo dhigo la kala saarabay hadda musxafka waa isku dhex daray xagga qiyaaska oo maaragtay khadka iyo kitaabada waxay keenaysay in la kala saaro mafsuula laga dhigo laakiin waxay leeyihiin waxa weeye waqacat fii khati alimaami muttasila falaa yukhaalaf yani markii musxafka cumaan ibni cafaan iyo ay rasminayeen musxaf alimaam ayay arrintaas khadkeedii ku dhacay sidaa darteed in wax laga bedela ma aha sideeda loo dayn laakiin maadani ama waa mawsuulo weeye ama waxa weeyaan maadii masdariyada ahayd unbaa laga ay maarata labada macno unbay noqonaysaa annamaa numlii lahum waxa kaadinteenna aan u kaadinayno iyo seetodheeraynta aan u seetodheeraynayno ayagu khayrun mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay arrinkaas yaynan malaynin maxaa yeelay yani xaqiiqada waxa way inamaa numlii lahum waan u koranaynaa un oo keliya waan u kaadinaynaa waan u seetodheeraynayna waan u barwaaqaynaynaa maxaan ugu koranaynaa liyasdaaduu inay kororsadaan itman dembi inay kororsadaan kufrigoodiina kufri kale kusii darsadaan inay sii qooqaan inay yidhaahdaan allaila ariiqada ku socotaan waa wanaagsan tahay taas weeyaan maxaa yeelay waxay la mid tahay yani sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun aayaddaasoo kale la mid tahay waxay la mid tahay maala aayadda fi suurat lmuminuun ku jirtoo kale ayaxsabuuna anamaa numidhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun aayaddaasoo kale la mid tahay ma waxay u malaynayaan waxa aan u siyaadinayno siinayno oo xoolo iyo maaragtay wiilal ah inaan khayrka yani lagu dadejinayo aan ku dadejinayna miyay u maleeyeen maya baa la leeyahay arrinkaasi maaragtay ma dhacayso wey may oga waa istidraaj wey sabaansamiid wey in mar la qabto oo la cadaabo baa la doonayaa wey waxay la mid tahay ayada fi suurati tawba ku jirto falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun aayadaasoo kale la mid tahay yaynan ku cajabgelina nabi maxamedow yani maaragtay xoolahooda iyo awlaaday leeyihiin iyo barwaaqaday ku jiraan yani allah wuxuu doonaya inuu cadaabo muraadkiisa danta oo nicmada loogu barwaaqaynayo waa inay kufriga sii korsadaan uma markaa la qabto oo la halaago maqsad kale iyo dan kaleo laga leeyahay ma jirtabay maaragtay laleeyahay weyan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid liita ahoo xaqiira ayay alla agtiisa ku leeyihin maalinka qiyaamaha ma kaana allahu liyadara lmuminiina calaa ma antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min aayib ma kaana allahu alla ma uunan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tagayo calaa maa antum calayhi calaa maa shay dushii iyo xaalad korkeed mid uga tegayo ma uusan ahaanin antum idinkaba calayhi shayga dushiisa aad ku sugan tihiin yacni waxay muslimiinta ku dhex jiraan oo isku qaska iltibaaska munaafiqiintii iyo muslimiintii go isla huwan yihiin oo yani laisdhex daadsan yahay sida ilaahay idiin dayn maayo wy waa laydin imtixaani markii laydin imtixaanana tamyiis baa dhici waa laydin kala soocaya saasaa loo jeeda maa kaana allaahu allah subxaanau wa tacaala ma uunan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniintii mid ka tegaya yacni idinkama tegaya idinka mu'miniinta ah calaa maa xaalad antum idinkaba calayhi xaalka korkiisa aad tihiin idinkagama tegayo xaaladda aad ku sugan tihiinoo mu'min iyo munaafiq in laisku dhex jiraayi idinkaga tegi maayo xataa yamiiza inta uu ka sooco allah subxaanau wa tacaala uu kala sooco uu ka saaro alkhabiisa kii xumaaye liitay oo munaafiqa ahaa min aayibi muminkii ayibka ahaa ee wanaagsanaa ilaa uu ka saaro allah sidaa idinkaga tegi maayo marka waxaa laydinku kala saarayaa waa maxay yani allah wuxuu tamyiiz ku samayni waa imtixaan dadka waa la imtixaani markii la imtixaano ayaa mu'minkii iyo munaafiqiisoo kala baxaya mushkila iyo mixnad baa la dhex dhigaya mixnadaasaa markay qofka sugnaado oo ariiqa xaqaa ku sugnaaday iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii saxda ahayd haystaa iyo midka ka inxiraafo fitnaday kusoo baxdaa allah fitnada ayuu ku kala saaraa wey walidalika ibnu kaiir raximah llah marka uu fasirayo wuxuu leeyahay laabudda an yacqida shayan min almixna ama an yucqada shayun min almixna waxaa laga maarmaana allah inuu sameeyo shay imtixaanka ka mida inuu yani maaragtay keeno oo dadka maarata dhexdooda dhigo markaasuu yidhi yadharu fiihi waliyuhu wayaftadixu fiihi caduwuhu fitnadaas baa waxaa ku muuqanayo weliga ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kaga muuqanayaa munaafiqii munaafiqiina ilahay waa ku fadeexaynaya subxaana watacaala markaasuu yidhi yufariqu bihi lmumin yani yufariqu bihi lmu'mina alsaabira allah waxaan ujeedaa yucrafu buu leeyahay yucrafu bihi lmu'minu asaabiru mu'minka saabirkaabay dadkii ay la ogaanaya marka lasoo saarayo qofka sabirka badan ee muminka oo maaragtay toosnaado ayaa maaragtay la garanaya ummadii aqoonsanaya wlmunaafiq lfaajir munaafiqa faajirkaana sidoo kalea loo garanaya markaasuu yidhi yacni bidalika imtixaankaas waxaa loo jeedaa buu yidhi yowma uxudin maalintii uxud baa loo jeedaa yowma uxudin ayaa loo jeedaa alladii imtaxana allahu bihi lmuminiin allah uu muminiinta ku imtixaanay oo ku kala saaray fadahara bihi iimaanuhum وصبرهم وجلدهم وجلدهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مركو إلهي أحد كاني مؤمنين تي إيمان كودي با موقضي صبر كودي دلقات كودي با موقضي أتكيسي كودي قال لي وأتكيسان با موقتي طاعة الله يرسول في سأي أطيعان أي موقتي ويا مركاسو يروحتك به سطر المنافقين منافقين توحي اسكو قرين جرين مالنتا سال عدي او الله ودلاعيه جاحي وياه markaasaa fadahara mukhaalafatuhum khilaafidoodii nabiga ay khilaafeen baa muuqatay oo maaragtay iyo allah iyo rasuulkiisa ay khilaafeen maalinkaasay muuqatay wa nukuuluhum can iljihaadi jihaadka ay ka leexdeen diideen ay ka hareenna maalinkaas bay muuqatay wa khiyaanatuhum lillahi walirasuuli allah iyo rasuulkiisa ay khiyaaneenna markaas ayay muuqatay weyaan marka allah dadku wuxuu ku kala saaraa imtixaanu ku kala saaraa yani maaragtay sidaasuu rabbi imtixaan ummadda dhex dhigaa markaasaa muminkii iyo munaafiqii kala cadaanaya aliflaamima xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun fitna la dhex dhigi waa la kala saari aamanaa keliya lagu dayn maayo walidalika mujaahid wuxuu dhihi jiray mayaza baynahum yowma uxudin munaafiqiintii muslimiintii muminiintii maalintii uxud buu allah kala saaray subxaana wa tacaala qataadana wuxuu dhihi jiray mayaza baynahum biljihaadi wlhijra wuxuu allah ku kala saaray muslimiintii munaafiqiintii muminiintii wuxuu ku kala saaray yani jihaadkii iyo hijradii oo beledulkufr laga soo hijroodo muminka iimaankiisao la soo cararaya iyo diintiisii munaafiqan halkaasu ku dhex jiraa marka allah sidaasu dadka u kala saaraa weyan wamaa kaana allahu alla ma uunan ahaanin liyulicakum mid idin tuso oo idin taalac siiyo cala alkhaybi waxa kaybka la yidhaahdee maqan oo rabbi keliya og yahay allah idinma tusaayo laydin tusi maayo yani waxaa loo jeedaa munaafiqnimada inuu qofkan mu'min yahay oo iimaan qalbiga ugu jiro iyo inuu munaafiq iyo nifaaq uu qalbiga ugu jiraahi allah waa qayb wey soo maa shay qalbiga ku jira waa shay maqan waa qayb naga ah waanan garanayn allah marka idinma tusaayo oo idinma taalax siinayo qaybka inta la idin muujiyo wixii quluubta ku dhex jira laydinma tusaayo hebel waa munaafiqi hebel waa mumin ogaada qalbigood waxa ku jira arka laydima dhahayo laydima oranayo allah ma yeelayo ma samaynayo subxaana watacaala sidaas weya marka wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alkhayri waxaa loo jeedaa an yubayina maa fii quluubi alkhalqi min aliimaani waalkufri inuu allah caddeeyo waxa qalbiga addoommada ku dhex jiraaho iimaan iyo ma kufri ah inuu dadku u caddeeyo taa ma aha weeyaan laakiin ilahay see ku caddaynaya imtixaan iyo mixnadu ku caddeeya ma lagu sheegiyo adiga lagu sheegi maayo lagu tusi maayo hebel qalbigiisa inuu munaafiq yahay inuu mumin yahay laakiin waxaa lagu tusi imtixaan baa la keenay dhexdiina la dhigaya muminka isagaa soo baxay munaafiqana sidoo kale waa muuqanaya wey saasaa loo jeeda wamaa kaana allahu alla ma unan ahaanin liyulicakum mid idin tuso idin taalacsiiyo cala alkhaybi waxa khaybka oo maqana quluubta dadka ku jira ilahay idinma tusaayo laakiin yani allah wuxuu idinku tusi bal bilmixnati yulicukum almumin alxaqa wlmunaafiq alkhabiir muminka dhabta iyo munaafiqa khabiirka ee xun imtixaan buu ilahay idinku tusaya markuu idin imtixaano weeyaan walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaa walaakiinse allaha alle subxaanahu watacaala ayaa yajtabii doorto min rusulihi rusushiisaba wuxuu ka doortaa man yashaa axadkuu doono marka axadkuu doono ayuu allah rusushiisa ka doortaa markaasuu fa yudlicuhu calaa bacdi cilmi alghaybi bilwaxyi markaas wuxuu doono oo qayb ah ayuu wuxuu ku ogeysiiyaa waxyi buu ku ogeysiiyaa rasuulkaa loo waxyooni markaasa inta munaafiqa la tusi sida nabiyulaahi maxamed ba ilaahay oo u baray inta munaafiqiinta u sheegay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq bilwaxyi baa lagu ogeysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ogaa walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ma unan faafinin wuxuu u sheegay keliya nin yani maarata saxaabiga la yidhaha xudayfat ibn alyamaani ayuu u sheegay leanna nebiga waxaa laga reebay munaafiq hadduu dhinto inuu salaad ku tukado inuu salaada yani maarata uu ku tukado janaazada nebiga waa laga reebay laakiin waxa wuxuu u sheegay markuu maaratay intuusan nebigu calayhi salaatu wasalaam dhimanin ayuu wuxuu u sheegay xudayfa buu u sheegay oo la yidhaahdo saaxibu siri rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga uu sirta ku qarsan jiray buu u sheegay walidaalika cumar markuu ogaaday wuxuu dhihi jiray markuu amiirulmuminiinka ahaa xudayfe janaazada uu raaco cumar sidiisaba xudayfe janaazada uu raacaa waa raaci jiray janaazada oo xudayfo ka harana waa ka hari jira isagana leanna ma yaqaana isaga looma sheegin ninkaana loo xudayfa loo sheegay saasuu ahaan jiray cumar radi allahu canhu marka wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alghaybi walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yasha ciduu doona buu ilaahay rusushiisa ka doortaa markaasuu waxyiga ku ogeysiiyaa aybka wuxuu ku ogeysiiya waxyibuu ku ogeysiiya waa sida allah fi suurat ljinni oo ku leeyahay caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuuli yani allah waa caalim lkayb waxa maqan oo dhan ilaah baa cilmi ku leh cilmigaas kaybkaa waxa maqanna uma muujiyo dadka qofna uma muujiyo ilaa man irtadaa min rasuulin qof uu ka raadi yahay oo rasuula mooye cid kale uma sheego rasuulkana waxyi buu ilahay ugu sheegaa subxana wa tacaala marka qofkii ku yidhahda anaa kaybka ogo berri waxay dhici doonaan oga waa beenlowey lanna looma waxyo rasuulna ma aha marka laga aqbali maayo warkaa waxa weeye qaybka ilaahbaa iska leh maaragtay dadkiisa rusushaabuuna taalac siiyaa cid kale u ogol yahay ilaahay ma jiro qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah yani ma jiro cid maaragtay samaawaadka ardada wax ku maqan og aan allah ahayn subxaana wa tacaala weya faaaminuu marka hadday sidaa tahay faaaminuu rumeeya muslimiintiiye billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisana rumeeya yani waxaa la timaadaan alimaanu billaah watasdiiqu birusul la imaada yani rususha ilaahay ou doortay ina ayagana rumaysaanoo risaaladaas ina dadka soo gaarsiiyaanoo rabbi ou doortay ina u aragtid baa lagaa raba u rumaysid weeyaan oo awaamirtooda aad qaadato oo ku dayato oo xagga afcaasha iyo ictiqaadaadka iyo acmaasha aad kaga dayata baa la dooni wain tuminuu haddii aad rumaysaan allah subxaanau watacaala aad rumaysaan rusushiisana aad rumaysaan oo risaalada u rumaysaan watattaquu allah aad ka baqdaan oo taqwo aad la timaadaan yani mukhaalafada allah amarkiisa aad khilaaftaan aad iska ilaalisaan rususha amarkeeda inaad khilaaftaan aad iska ilaalisaan waxyaalaha muxaramaadka oo rabbi idinka reebay yani maaragta laimaankooda aad iska ilaalisaan acmaashiinana aad hagaajisaan falakum waxaad leedihiin ajrun ajri baa leedihiin ajriga oo caiimun mid weyn ah ayaad allah subxaana watacaala ku leedihiin weyaan ajri weyn oo aanan maaragtay qadarkiisa la ogaan karaynin xaqiiqadiisa aan cidi ogaan karan allah mooye kaas baad alla agtiisa ku leedihiin saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahy falakum ajrun caiim ajri weyn baad ilahay agtiisa ku leedihiin weyaan ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم أيضا ما دام الله سبحانه وتعالى جهادك وكسر حضلي جهادك أو أها بذل النفس يعني في سبيل الله إلهي جدك سوء النفط هذا أهرته ليك هذا أضد هذا سوء أها أيا مركي ذاتك أرمتها لغو ترترسيي جهادك يا هدنا هذا وحا لغو بورنيا لغو ترترسينيا in ay jidkaas ilaahay xoolahooda ku bixiyaan inay aljihaadu fii sabiili illaahi xoolahooda ku dhiibaan inaynan ka bakiilin arrin arrinkaas baa taxriid lagu samaynaya weyan walaa yaxsabanna yaynan malaynin alladiina kuwii yabkhaluuna bakiilayo bimaa shay ku bakiilayo aataahum allaahu allah uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah yani risqi ilaahay uu siiyo dheeraadsiinta ah dadka ku bakiilayaahi yaynan malaynin huwa ay ilbuklu bukiiltinimadaasi bukliga oo xoolihii rabbi uu siiyey kaga bakiileen ilaahay jidkiisa khayran mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay inuu kaa u khayr badan yahay yaynan malaynin buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay weeyaan marka aayadda macnaheedu waxa weeye walaa yaxsabanna albaakiluuna albukla khayran lahum saasaa loo jeeda yacni inuu bukligaasi u khayr badan yahay yaynan u malaynin marka albukladii baa laiska gooyey marka waxaana loo gooyey waxaa layidhaha lidilaalati yabkhaluuna calayhi yabkhaluunadaana ku tusinayso sidaas darteed albukla laiskaga jaray sida maaragtay sibaweyhi iyo sheekhiisii khaliil ibn axmed iyo faraa iyo kulle ay leeyihiin saasay ku tilmaamayaan weeyaan walaa yaxsabanna aladiina kuwii yaynan malaynin yabkhaluuna bakiilayo oo ku bakiilaya bimaa shaygii aataahum allahu alla uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey oo ay ku bakiilayaan culummada way caam yeelaan waxaa ka mid ah maalkoodii inay jidka ilaahay ku bixiyaan waxaa ka mid ah naftoodii inay jihaadka ilaahay ku bixiyaan waxa soo gelaya bay leeyihiin cilmiga ilaahay ku baray inaad ku bakiishoodan ummadda gaadsiinin waa soo gelaya yacni maaragtay fadliga iyo waxa ilaahay xoolaha ku siiyey inaada xaqii lagu lahaa ka gudan weyso sagadiiyo gudan weyso yacni xoolahaada ka dhiibi weydo way soo gelayaan arrimahaasoo idil ayaa soo wada gelaya bay leeyihin marka yaynan dadkaasi u malaynin in bukliga uu u khayr badan yahay bal inuu u khayr badan yahay iska daaye huwa bukligii sharun shar weeye lahum ayaga ayuu shar u yahay shar buu u yahay maadaama ilaahay jidkiisa ay diideen allihii subxaana watacaala xoolahan ayaga siiyey cilmigaan siiyey jaaha iyo madaxtinimada siiyey yacni naftaa geliyey hadday jidkiisii uga bakiilaan khayr ka heli maayaan sharun bay kala kulmayaan taasaa u shar badan weeyaan saasuu rabbi leeyahay bal huwa sharun lahum kaa ayaa u shar badan waa shay aad iyo aad shar u ah weeyaan naftooda kaasaa u shar badan sayuawaquuna bihi sayuawaquuna maa bakiluu bihi sayuawaquuna waa loo kuul xiri doonaa maa shay baa loo kuul xiri doonaa bakiluu ay bakiileen bihi shayga ay ku bakiileen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa sidii kuul oo kale loogu xiri doonaa weeyaan yani luquntoodabaa waxa weye shaygii ay bakiileen ayaa luquntooda lagu xirayaa ka tawqi sidii maaragtay yani xariggii oo kale ama kuushii oo kale ayaa loogu xirayaa warkaasaa lagu cadaabaya maalinta qiyaamaha shaygii aad bakiisho ilahay jidkiisa kaga bakiisho maalintaas ayaa lagu kuul xiri sida kuushii oo kalea lagugu xiraya markaasaad yani cadaab uu kugu noqonaya weyan walidalika waxaa la yidhaahdaa yani waxay dhahaan tawiiqa waxay culammada ku sheegaan uwia fulanun amaluhu camalahu haddaad tidhaahdo uwiqa fulanun camalahu hebel ninka la yidhaahdaa uwiqa fulanun camalahu fawqa alxamaami bay dhahaan fawqa alxamaami sida bahashan qoolleyda la yidhaahdaa qoolleyda waa aragteen bahashan la yidhaahdo yani meelahana ka daldalooshaa sidii wax kuul u xiran tahay camal ayay u xiran tahay sida wax maaragtay kuul dhuunta ugu xirantao kale sida kooleydaas ay ugu laasimto kuushaas iyo daldaloolkaa kuul camal ay tahay baa qofkana loo kuul xiraa saasaa loo jeeda macnihii waxa weeye jazihii camalkiisii baa la laazimiyaa weeyaan walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan laba macnoba way sheegaan mufasiriinta in badan oo ka mida waxay leeyihiin waciidkan ilaahay uu sheego sayutawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaamati laleeyahay waxaa loo jeedaa waa calaa ariiqi tamtiil waa xag tusaale ahaan iyo maalan laga wadaa mooye xaqiiqo ma aha macnaheedu waxa weeye camalkiisaa la laazimini marka camalkiisau laazimaya wixii uu samaystay buu beri la kulmayaa weeyaan saasay leeyihin oo waxay la mid tahay wa kulla insaanin alzamnaahu aa'irahu fii cunuqihi aayadaasoo kale la mid tahay ay leeyihiin mufasiriinta qaar kaleo ka midana waxay leeyihiin maye tatwiiqan waa calaa daahirihi wey sidaasaa loo daynaya shaygii oo ku bakiilay oo ilaahay jidkiisa oo kaga bakiilay koortaa loogu xidi xisan iyadoo si loo jeeda ah ayaa dhuunta loogu xiraya maalinka qiyaamaha waxaana ra'yigaasi xoojinayo oo tafsiirkaasi xoojinayo xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay man aataahu allahu maalan falam yu'addi zakaatahu mutila lahu shujaacan aqraca lahu zabiibataani yutawiquhu yowma alqiyaamati yaahudu bilihzimatayhi yaquulu ana maaluka ana kanzuka uma tala hadihi alaaya walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadli aayadaasuu akhriyey wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii rabbi uu xoolo siiyo oo aanan zakada ka gudanin oo xoolihiisa zakada ka dhiibin muila lahu shujaacan aqrac yani maaragtay shujaaca waxaa la yidhahdaa abeesada weyn alxayat lkabiira ama astucbaan dakm lkabiir maska aad u weynna waa la yidhaahdaa mas aad u weyn baa loo suureeyaa markaasaa yani weliba uu leeyahay waa aqrac wey aqrac marka la leeyahay waxa weeye mas yani dhabartii madaxa tintii ay ka biday oo bidaar yeeshay suntiisa darteed yani waxaa la yidhahdaa likibari sinihi wa shiddati summiyati suntiisa darnaanshaheeda iyo da'diisoo weynaata darteed baa ayuu bidaar la yeeshay maskaas sun aad u badan buu leeyahay kaasoo kale ayaa maaragtay yani loo suureeyaa markaasuu lahu zabiibataan wuxuu leeyahay laba diricba wuxuu ku leeyahay indhaha korkooda oo dhibcooyin ku leeyahay markaasaa yutawiquhu yowma alqiyaama luqunta loogu duubaa xoolihii inta mas camal laga dhigo ayaa luqunta loogu duubay maskii weeyaan markaasuu yani wuxuu qabanayaa labadiisa shidqaynkan labadan daamood ayuu lehzamateynka kuwaasaa la yidhaahdaa afku gelinaya labadaasuu qabanaya ayuu ku dhegaya xoolihii weyaan markaasuu wuxuu leeyahay maskiibaa hadlayo xoolihii laga dhigay ana maaluk xoolahaadii aad bakishay baan ana kanzug xoolihii aad meel ku kaysatay oo xaqi inaad ku bixiso aad diiday ayaan ahay buu leeyahay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan u akriyey walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allah min fadli huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayutawaquna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama marka waxa weeye yani qofka ilaahay subxaana watacaala adduunkan wuxuu keenay isagoon waxba haysanin isagoo faramaran ayuu caloosh hooyadii ka soo baxay risiqii ilaahay oo dhulka iska daadsanaa ayuu iska gurtay oo qaatay marka inuu wixii rabbi uu siiyey oo jidkii ilaahay kaga bakiilo waa shay aad iyo aad u xun wey cuquubadaasayna leedahay qiyaamo ilaahay uu ku cuquubaya weyaan haddii aad shay waa lacaam yeela aayadda sakadii ha noqoto jihaad fii sabiilillahi aad ku bixisid cilmiga aad ku bakisha lafteeda waxaa weeye yani qofka ku bakiilaahi yani maalinta qiyaamaha lijaam naara ayaa la geliyaa weyaan lijaam naaraha lagu lagu maarata lagu xakamaynaya weyaan marka dadkaas uma khayr badnee way u shar badan tahay sayutawaquuna waa loo kuul xiri sidii kuushii baa loogu xiri maa bakiluu waxa ay bakiileen bihi shaygaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxa ay bakiileen ayaa luqunta loogu xiraayo qoorta loogu xiri weeyaan walilaahi miiraatu samaawaati waalard walilaahi allah ayuu u sugnaaday oo iska leh miiraatu samaawaati waalard samadaha iyo ardada dhaxalkooda dhulka iyo samaawaadka iyo waxa ku dhex jiro makhluuqaada dhaxalkooda ilah baa iskale subxaana wa tacaala yani waxaa loo jeedaa allah waa maalik lmulki wey mulkida oo idilna ilaahay bay u noqonaysaa khalaa'iqdoo dhanna way baaba'ayaan allah keliya baa soo baaqi noqon doona subxaana wa tacaala marka koonkan xoolahan waa beri waad ka tegi yaa u harayo markay adduunka dadkao dhan baaba'aan wixii kanzi iyo xoolo aha kulli ilaahay baa u baaqi noqonaya mulkidoo dhan ilaahay bay gacantiisa ku jirta marka intaad nooshahay wax la bax wey oo jidka ilaahay wax ku bixi waxay la mid tahay aayadda fi suurat alxadiid ku jirto aaminuu billahi warasuulih waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi wuxuu ilaahay khaliifka kaaga dhigay xoolahan adaa laguu dhiibay wax ka bixiya buu leey markaa ilaahay rasuulkiisa rumaysaan xoolaha ilaahay idin siiyana jidka ilaahay ku bixiya oo dacafadii u kaalmeeya masaakiinta u kaalmeeya xaqa ay xoolahada ku leeyahay qaraabada iyo maaragtay masaakiintu ay ku leeyihiin kadhib jidka ilaahay ku bixi maaragtay saasaa lagaa rabaa weeyaan sharta iyo meelaha khayr meesha xumida ha ku bixinin meelaha xunxunka ha ku dhiibin weeyaan marka welilaahi miiraasu samaawaati waalard saasaa loo jeedaa sida cabdullahi bni cabbaasna oo ku fasiraya wuxuu leeyahay walilaahi miiraasu samaawaati waalardi wuxuu leeyahay yamuutu ahlu samaawaati wa ahlu lardi wayabqaa rabu lcaalamiin yani maadaama dhaxalka koonka ilaahay uu leeyahay samaawaadka waxa ku jiro makhluuqaad ah oo malaa'ig ah kulli waa baaba'aya yani waxaa baaba'aya ahlulardi oo dhan waxaa baaqi noqonaya allah subxaana wa tacaala keligii baa rabbi subxaana wa tacaala ayaa baaqi noqonaya weeyaan marka sidaa darteed allah subxaana wa tacaala jidkiisa wax ku bixiya taasaa loo jeeda ولذلك إلهي كعنك في سورة المارتي في سورة الحديث وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض با إله لي محاول حب حل أديهم وجدك إلهي وحقودي بلا أديهم إذا كهر تاغن أيضا الله أوليه ميراث السماوات والأرض مركا ولله ميراث السماوات والأرض وحي حتى أتهي الإنفاق في سبيل الله وإنت نوشة وحديب وجدك إلهي وحكوبحي maxaa yeele waad ka tegi waxaan ilaahay baa dhaxli doono subxaana watacaala wallaahu alleh khabiirun allihii og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan cilmi buu u leeyahay oo gunteeda hoose ayuu rabbi ka warqabaa subxaana watacaala laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu aqniya laqad samica allahu allah waa uu maqlay qawla aladiina kuwii hadalkoodii qaaluu yidhi ina allaha alleh faqiirun mid faqiirahoo baahan weeye wanaxnu annaguna aqniyaau kuwa deeqtoon oo allah ka deeqtoon baa nahay yani dadkii yidhi allah subxaana wa tacaala wuu maqla sanaktubu waan qoraynaa maa qaaluu hadalka ay yidhaahdeen malaa'igteenna suxubtii warqadihii ku qorayso wa qatlahum dilkoodii reer bani israa'iil ay dileen alambiyaaa ambiyada ay dileenna waan qoraynaa yani sanaktubu qatlahum weeyaan yani waxay ambiyada ay dileenna waan qoraynaa biayri xaqin wax xaq la'aan oy ku mutaystaan in la dilo ayadoo ayan jirin dilkii ay dileenna waanu qoraynaa malaa'igteennaa qorayso wanaquulu lahum wanaquulu waxaan oranaynaa ay naquulu lahum wey waxaan ku oranaynaa markay qiyaamo ay tagaan ama markay dhimanayaan dadka hadalkaa leh waxaanu ku leenahay duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaab maaragtay wax gubo dhadhamiya baan ku odhanaynaa buu allah leeyahay subxaana watacaala marka halkan aayaddan sida uu warinaayo alxaafid ibnu marduya iyo ibn abi xaatim ay ka warinayaan can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabbaasna saciid ibni jubayr uu ka warinayo cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay lamaa nazala qowluhu tacaala allah markuu aayaddan fii suurat albaqara ku jirta ay soo degtay oo ah man da aladii yuqrid allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira wallahu yaqbid wayabsut wailayhi turjacuun markii ay soo degtay ayay wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabaas qaalat ilyahuudu yahuudi baa waxay yidhaahdeen yaa muxammadu waxay leeyihiin iftaqara rabbuka fasa'la cibaadahu lqard rabbigaaga waa faqiiray adoomadiisiba wuxuu weydiista dayn ayuu waraysanaya yani man man aladi yuqrid allaha qardan xasana ley ayay yidhahdeen markaasaa faanzala allahu hadihi laaya markaasuu rabbi sidaa soo dejiyey yuhuudda inay sidaa yidhaahdeen waxaa kaloo jiro yani maaragtay iyadana sidoo kaleeto waxaa warinaya ibn abi xaatim iyo ibn jariir abari sanad saxiixa ay ku warinayaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma ayuu wuxuu kaga warinayaa qisadii abubakr sidiiq abubakr sidiiq iyo nin yahuudi ahoo fanxaas la yidhaahdo fanxaas alyahuudi ayuu maaragtay qisada ka warinaya abubakar baa wuxuu ku yidhi ninkii fanxaas ahaa ee yahuudiga ahaa ayuu wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi abubakare yani wayxak yaa fanxaasu ittaqi allaha waaslim buu yidhi fanxaasow ilaahay ka baqe islaam buu yidhi oo diin- diinta islaam diinta islaamka qaado fawallaahi innaka lataclamu anna muxammadan rasuulun min cindi illaahi waxaad og tahay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed inuu rasuul ilaahay agtiisa ka ahaaday inuu yahay waad ogtahay waqad jaa'akum bilxaqi min cindii alla xaggiina inuu idinkala yimid xaqa waad ogtahay buu yidhi inuu la yimid tajiduunahu maktuuban cindakum fi tawraati walinjiil injiil iyo tawraadna in aad maaragtay oo nabiyullaahi maxamed sifadiisa ay ku qoran tahayna kutubtiinaad ka helaysaan buu yidhi markaasaa fanxaas meeshii jawaab kale laga sugaayo wuxuu yidhi wallaahi yaa abaa bakrin abu bakarow maa binaa ila allahi min xaajatin min faqrin wain- wainahu ilayna lafaqiirun yani wuxuu leeyahay wallaahi buu yidhi ilaahay inaan abu bakarow allah wax baahi ahoon u qabna inaysan jirin bal asagaa noo baahan uu yidhi ilaahay asagaa noo baahan buu yidhi allah isagaa faqiiro noo baahan buu yidhi فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه, وجه فنحاس ضربا شديدا أبو بكر انتو عراضي أيو نك يهودي هاي فنحاس وجهي سبرباحي كدفتي برباحي آدو آدك بكدفتي فنحاس مركا ووتقو النبي آذي عليه الصلاة والسلام مركاسو يا محمد أبصر ما صنع بي أصح- صاحبك في ربو روحه صاحبك يقسم برباحي يقول أبو بكر قال أرد بوين abu bakara marka nabiga la hadlo wuxuu ku yidhi abu bakarow maa xamalaka calaa maa sanacta ya abaa bakri waxaad samaysay maxaa kugu qaaday buu yidhi, maxaa kugu bixiyey inaad ninkaan dhurbaaxdo markaasuu abubakar wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina caduwa allahi qaala qawlan cadiima cadowga ilaahay oo fanxaasa wuxuu sheegtay hadal aad iyo aad u weyn buu yidhi yazcumu ana allaha faqiirun wa anahum canhu aghniya wuxuu sheegtay inuu allah faqiir yahay ayaguna ay ani- aghniye yihiin markuu intaa yidhi ayaa maaragtay wuxuu yidhi abubakar qaala wuxuu yidhi falama qaala dalika hadibtu lilahi mima qaala ilaahay baan u carooday dartii markuu hadalkaa yidhi ayaa marka ficilkaas fadarabtu wajhahu buu yidhi caradii ilaahay dartii aan u carooday ayaan wejigiis wejigiisa ku dhurbaaxay sidaasaan ku sameeyey buu yidhi fanxaasaa la weydiiyey fanxaas waa inkiray wuxuu yidhi maa qultu dalika ma dhihin buu yidhi hadalka waa ku inkiray abubakar markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyey ou leeyahay laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun marka yahuuddu waxay qabtaa inuu allah faqiir yahay oo ayagu aqniye yihiin oo allah usan uba yani aynan u baahnayn ay qabaan waya marka waa kelimad kufri ahoo weyn wa waa maaragtay meel ka dhac ilaahay subxaana wa tacaala ay meel uga dhacaan marka arinkaas walaalayaal hadda yuhuudda ay sheegtay oo hadalkaa allah uu nooga soo xikaayooday waxaa jira kitaab la yidhaahdo alfuyudaat alrabbaaniya fi lma'aatiri waalawraad alqadiriya la yidhaahdo oo soomaalidana manaaqib ay u taqaano kitaabka manaaqibka waa la barakaystaa arbacooyinkaa la akriyaa guryaha dadka caamada loogu akriyaa yani waa soomaalidu way barakaysataa kitaabkaasaan hal mid kasoo guurina hadalkan hadal lamid ah ayaan kasoo guurinay kitaabkaas safxadiisa raadiya meelaha lagu garaa waa la iibshaa raadiya waa waa la akristaa munaaqibka shacbulqaadir jiilaaniyaa la yidhaahdaa waad arkaysaan safxada toddobaad fiiriya yani markaa kitaabkaa heshaan safxadiisa toddobaad horayuu ka soo bilaabaya cabdiqaadir jiilaani iyo ilaahay oo wada hadlaayo allah iyo cabdiqaadir jiilaani wada hadlaayo oo allahna uu leeyahay mar kastaba yaa qawta lacdamta uu ku hayo cabdiqaadir jiilaani uu ku jeedaa gargaarihii weynaayow buu odhanaya allaha allaha odhanaya cabdiqaadir jiilaani uu ku jeedaa marka hadalkaan uu ku qoro wuxuu leeyahay yani maxal shaahidkaygun baan ka soo qaadanaya hadal aad u tiro badana ku yaallo wuxuu yidhi uma qaala lii allah baa wuxuu ii yidhi buu yidhi yaa qawt lacdam yaa qawt alacdam gargaarihii weynaayo waa allah hadalkiisa ogow allah baa odhanayuu leeyahay wuxuu leeyahay laysa alfaqiiru cindii man laysa lahu shayun yani qofka faqiirka aniga agtayda lama yidhaahdo qofkaan waxba haysan qofkaan waxba haysanin faqiir lama yidhaahdo bal alfaqiiru aladii lahu amrun fii kulli shay faqiirku waxa weeye axadka shay kasta kulligii amar ku leh amarka ku leh markaasuu yidhi qaala lishay idaa qaala lishayin kun fayakuunu hadalkaa u fiirsada bal alfaqiiru faqiirku waxa weeye aladii lahu amrun fii kulli shayin idaa qaala lishayin kun fayakuunu yani waxa weeye axadka shay walba amar ku leh oo hadduu yidhaahdo kun shayahu ahaw fayakuunu ahaanayo kaasaa faqiira buu yidhi hadalkaas yani allah baa faqiira soomaa yaa kun fayakuun wax ku sameeyaan allah ahayn allah baa ku sameeya inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuunu sooma jeedin allah baa kun fayakuunu ku sameeya marka ilaahay baa faqiirahe qofka xoolaha waayey faqiir ma aha kitaabkaas oo la barakaysto oo ummadeenna diinta looga dhigo abqaadir jilaanina loo nisbeeyo ayaa hadalkaasi ku yaala waana hadal kufri aho qowlulyahuud weeyaan oo ilaahay uu soo guuriyey oo kaleeto buu la mid yahay abqaadir jilaanina beriguu ka yahay waxaas nin sheekh oo muslima ayuu ahaa waa shay ay yuhuud dasiise ay wadatay samaysatay weeyaan marka inay muslimiintu ku baraarugaan baa la rabaa kitaabkaana laga fogeeyo ummadda laga tahiro run ahaantii kitaabkaas hadda ka hor wakti horaan umalaynaya sagaashan iyo maxaa labadii kun miya ma aqaan mise ka hor baan aniga wax ka duubay meelahaas labadii kun samayn labadii kun baan laba cajirad ka duubay munaaqibka aan soo ururiyey yani waxyaalaha mukhaalafaadka kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga uu kaga hor imaanayo waa mutawaatir meelahay yaalaan cajaladaha waa yaalaan marka waxaa jeclaan lahaa muslimiinta inay akhristaan bal arkaan kitaabkaasi inuusan kutub muslimiin inuusan ahayn say u ogaadaan لأن إلهي قول اليهود بنص حكاية قول اليهود ما في سوى كتاب كتاب مسلمين تلقوا حفافنا يا لو قرية ويا الله وحوله سنكتب وانقرينا ما قالوا وحي أي رهدين أيان قرينا وقتلهم هذا الكاس أي رهدين أو أه إن الله فقير ونحن أغنياء وانقرينا يا صحفتا قلنا ملائكة بقريسوا قياما لقول حسابتنا وقتلهم دلك ودينا وانقرينا الأنبياء أنبياء أي دين جرين بغير حق حق الآن أي دين جرين يعني صح أنبياء حق مرنا لقوة دلبا يعني وحق در وحق لقود دلاهي وح أي كم متيستين إلا دلاهي ما جرين بقى نبي إلهي وح لقود دلاهي ما أين المتيسلين سأدرتت بأنبياء اسكالين جرين ونقول وحن أرانينا يعني كواس يهود أكو أرانينا مالك قيامها أما مركي لمن يال ذوقوا ددمية عذاب الحريق أي عذاب المحرق عذاب وحكومي ددمية ما قرن النابو الله لي سبحانه وتعالى عذاب كسر ددمية لنا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك أرنكاس يعني إشارة وحنو علينا عذاب كان لصو شيئي oo la leeyahay duuqu cadaab alxariiq la oranayo cadaabkaasi saabitun mid sugan weeyaan bimaa qadamat bimaa qadamat aydiihim bisababi maa qadamat aydiihim waxay gacmahooda hormarsadeen sababteed oo kufrigii iyo gaalnimadii ah ayay arintaasi ku mutaysteen oo cadaabka ugu sugnaaday waa taas weeyaan hadalkaa ay yidhaahdeen yani waxaa loo jeedaa بسبب ما كسبت أيديهم من الكفر وحي قعمه كسبدين أو قال لماذا سببتين أيو عذاب كاس أقصقنا ذويا وأن الله الله ليس مؤونا هان بظلام من ظلمية للعبيد أبوامضا من ظلميانا الله مؤسنا هان يعني وحي لو جيدا لا ينسب إلى الظلم الله سبحانه وتعالى ظلم من ظلم نسبية مؤونا هان مرك هذا الظلام وفعال وزن كلا يراهده ويان وزن كفعال يراهدنا وحو كمد يها من أمثلة المبالغة مركا حتى وحالو جيدا أمثلة, أمثلة المبالغة يعني ليست على بابها سلاسة ليراهده ظلام من ظلم بدن معها لم يراه سال لك ملخ بيو سال لك ملخ بيو يعني بظلام من ظلمية معها أضوام إله سبحانه وتعالى وظلم الله نسبية معها ويان لأنه أسلوب عربي أه carabtuna isticmaasho in mubaalaqada la sheego wadanka facaala la sheego oo uu ku yimaado uma laa yuraadu bihi lkasra farabadnina aan loo jeedin waa usluub carabi oo la yaqaan maala ninka dharka gado dharka qofka iibiya maxaa loo yaqaanaa bazaazaa la yidhahdaa soo ma bazaaz yani calaa wasni facaal waa dharu gadaa keliya haddaad hal maalin gado bazaazaa tahay soo ma dhar baad iibisaa macnaheedu katar kuma tusinayso haddaa catar ka iibiso iyo barfuunada aa gato waxaa la yidhahdaa cattaara la yidhahdaa fulaan waa cattaar yani catarkuu gadaa saasoo kale weeyaan cataruu iibiyaa weeyaan marka waa usluubkaas carabtii horena way isticmaali jirtay inaysan u jeedin mubaalago waxaa ka mida ninka la yidhaahdo yani tarafat ibn alcabdi la yidhaahdo ee mucalaqaad mucalaqada iska leh mucalaqaadka xar mucalaqo kuleeyahay darafat min alcabdi baa la yidhahdaa gabayadiisa waxaa ka mid wuxuu ohan jiray yani mucalaqadaas baa waxaa ka mida hal bayd oo ka mida wuxuu ahaa walastu bixallaali itilaaci makhaafatan walaakin mataa yastarfid alqawmu arfidii hadalkaas buu yidhahdaa walastu bixallaali itilaaci xallaal wasanka la yidhahdo waa facaal soo ma jeed wasanka facaala la yidhahdaa wuxuu leeyahay walastu bixallaali itilaac buuraha meelaha dheer dheer mid dega ma ahi buu yidhi ma dego uma dego makhaafatan cabsi yani buuraha carabtu buuraha degaya buurtaa markaan degayo yidhi cabsi aan dadka ka baqayo ama cadow ka baqayo uma degaayo laakiin mid deeqsi baan ahayo walaakin mataa yastarfid ilqawma arfidu arfidi wuxuu leeyahy waxaan rabaa buurta waxaan u degaa dadka aan shito inta dadku arkaan musaafiriinta iyo dadka safra inay ugu soo noqdaano aan marti sooraan rabaa buu leeyahy taasaan u degay beerta dabkayga inta la arka in lagu soo leexdo ee maahan cabsi ma aanan u degin marka hadda waa xallaal bixallaal itilaaci calaa wasni facaal mid dege yani mid degid badan ma aha mid dega ma ahin baa loo jeedaa wey marka amhilat lmubaalagati laysat calaa baabiha sidaasaa la yidhaahdaa ina allaha waana allaha alle laysa ma uunan ahaanin bidallaamin mid dulmiyo lilcabiidi addoommada mid dulmiyo ma ahaanin oo dulmi loo nisbeeye ma ahee qof walbaaba cadligiisii ayuu ku maamulaa allah subxaana watacaala weeyaan aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kulhu nnaar aladiina hum kuwaas yuhuuda ihi aladiina kuwii weeye qaaluu yidhi ina allaha alle cahida wuu amray ilaynaa annaga wuxuuna amray ama cahidda wuu dardaarmay ilaynaa anagoo noo dardaarmay anlaa nu'mina inaanan rumaynin lirasuulin rasuul inaanan u rumaynin xataa ya'tiyanaa rasuulkaasi intuu nagala yimaado ou noogala yimaado biqurbaanin sadaqa ilaa ou nooga keeno qurbaankaasoo ta'kuluhu nnaaru naar ay cunayso dab ou cunayo samada ka soo degay ilaa uu nooga yimaado oo naartaas iyo dabkaas samada ka soo degay oo qurbaankeenna cuntay ilaa aan ka aragno inaanan nebiba rumayn rasuul u rumaynin wuxuu sheeganayo ayuu rabbina amrayo noo dardaarmay dadka hadalkaa yidhi weeyaan qul marka waxaa tidhaa nebi maxamedow qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baa idiin timid yacni hadalkaas waxay ku diidan yihiin nabiyullahi maxamed hadalkiisa ku diidan yihiin qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baas idiin timid rususha min qablii aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayado cadcad bay idinla yimaadeen xujaj cadcad iyo mucjizaad bay idiin keeneen oo reer bani israa'iil ka mid ah wabiladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhahdeen oo naartii samada inta ka soo degtay cunaysay qurbaankiinna cunaysayna way idinla yimaadeen marka haddaad rumaynaysaan falima marka maxaybaad qataltumuuhum aad udlayseen ood u disheen ambiyadii mucjizaadkaas idinla yimid iyo waxaad weydiisateen idinla yimid maxaa u disheen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo hadalkaa ku run sheegaya haddaad tihiin maxaa ulayseen ood u baabi'iseen ambiyadaas u disheen baa laleeyahy macnaha waxa weeye waxay yani maaragtay waxaa jiri jirtay marmarka qaarkood reer bani israa'iil ma ahayn shay xujo ahoo nebi kasta la siin jiray reer bani israiil ka mida maaha ambiyaau bani israa'iil qayb ka mida ama mid ka mida ayaa wakti soo maray in haniimada waxay leeyihiin culummadu haddii ay wakti waxa soo martay hadday qurbaan ay bixinayaan oo sadaqa ay la baxayaan ama ay haniimo soo helaan oo inta duulimaad gaalo la galaan ayagoo muslimiina ay soo helaan haniimo ay helaan ma aynan cuni jirin haniimada xaaraan bay ka ahayd markaas waxaa u imaan jirtay naar ayaa dabbaa samada ka soo degi jiray markaasay waxay cunaysaa qurbaankii ay sameeyeena gubi haniimadiina way gubi markaasay laabani si markaay u ogaadeen sadaqadoodii ilaa aqbalay yacni calaamo oo calaa qabuuli sadaqatihim sadaqadoodii aqbalkoodii tusinayso ayee ay u ahayd haddii marka aynan samadaasi naar ka soo degin oo qurbaankaas aysan cunin ama haniimada aynan cunin inaanan la aqbalin ayay daliil u tahay meesheeda naar haddaysan imaanayn meesheedu ay joogto lama aqbalin sidaas oo kale ayay maaragtay aaminsanaayeen marka waxa weeye waa wax hal mar dhacaya shay iska mucjizaa oo joogto oo nebi walba la siiyana ma aynan ahayn markaase waxay leeyihiin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku rumayn mayno sababta ilaahay baa kitaabka noogu sheegay horay ballan noola galay inaanan nebi rumayn ilaa qurbaankaas naar inta timaado qurbaankaa cunto uu noo keeno yani inaanan marna rumaynin arrintaas marka inay been tahay ayuu rabbi caddeeyey oo laleeyahay hadday runtiina inaad rumaysaan ay tahay horta shay jira maahan waa iftiraac ilahay ad ku been abuuranaysaa maxaa yael rasuul kastaahi mucjizo la siiyey ma ahayn nebi kastaa kulligii mucjizo la siiye ma ahayn inaad rusushoo dhan saa ku camintaan waa iftiraac iyo been iyo been abuur ilahay ad ku been abuuranaysaan midda labaad maxaad ambiyadii mucjizadan la timid u disheen ood u baabi'iseen iyo rusushii aad u layseen saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaad run sheegaysaan kuwii idinla yimid laftoodii baa disheen saasaa laleeyahay taasaa loo jeedaa wey aladiina hum kuwaasi aladiina kuwii wey qaaluu yiri ina allaha alle cahida wuu ballamay cahidadan waxaa loo jeedaa bimacnaa amara wa awsa wuu dardaarmay ama wuu amray ilayna anaguna amray anlaa numina inaanan rumaynin lirasuuli rasuul inaanan u rumaynin xataa yatiyanaa intuu yani nooga keeno uu nogala yimaado biqurbaanin qurbaan sadaqaa loo jeeda qurbaan waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa maa yataqarabu bihi alcabdu ila allahi subxaanahu watacaala min nasiikatin aw sadaqatin aw camalin saalixin yani wax alla wixii ilaahay addoonka ugu dhowaado hadday tahay dabxi shay la gowracay hadday tahay sadaqo caadiyood la baxday haddii ay tahay camal saalixood samaysay qurbaankaasaa la yidhahda wax alla wixii ilaahay loogu dhowaado ayaa loo jeedaa weeyaan marka waa fuclaan oo maaragtay min alqurbati baa laga keenay dhawaashihii ayaa laga keenay weeyaan biqurbaanin yacni sadaqo oo ta'kuluhu qurbaankaasoo ta'kuluhu naaru dabkii uu cunayo oo naartu ay cunayso ilaa uu rasuulkaasi uu kala yimaado uu noo keeno inaanan rumaynin buu allah nala ballamay hadalkaas bay yidhahda waana hadal kidbi ah weeyaan marka culammadu waxay leeyihiin fajamacuu bayna alkidbi cala allahi wa xasri aayat rusuli bima qaaluuhu yani bima qaaluuhu min hada lifki waxa weeyaan laba shay bay kulmiyeenoo been ilaahay lagu been abuurto iyo rusushii maaragtay mucjizaadkoodii la siin jiro tiro tirada badnaayee kala duwanaa oo mid keliya lagu qaydo hal keliya laga dhigo taasay maaragtay ay been ku sheegeen weeyaan marka arrinkaas yacni waxa weeyaan waa iska mujarad dacwa wey wax ka jiraahi aanan jirin wey nebi maxamed inay ku diidaan doonaya qul waxaa tira nabiyullaahi maxamedow adoo u jawaabaya hadalka ka jawaabayo qad jaa'akum waxaa idiin yimid oo inuu idiin yimid ay dhab tahay rasulun rasuul baa idiin timid rusushoo min qabli aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayada cadcad oo mucjizaad ah ayay idinla yimaadeen mucjizaad iyo dalaa'il iyo baraahiin qaatica ah oo cadcad bay idinla yimaadeen weyaan wabiladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen hadalka hadda sheegteenna way idiin keeneen oo ah yani maaragtay yani lan numina anlaa numina lirasuuli xataa yatiyana biqurbaanin ta'kuluhu naar taa lafteedababa idinla yimid oo ambiyada idiin keenay marka falima maxay baad marka qataltumuuhum aad u layseenoo ambiyadaas mucjizaadka idinla yimid aad u disheen marka kuwaa nabiga la jooga maaha kuwa dilay laakiin aabbayaashood baa sameeyey ficilkan ariiqadii aabbayaashood bayna weli hayaan weeyaan ariiqadii aabbayaashood bay hayaan mar haddii waddadii aabbayaashood ay ku sugan yihiin khitaabkii aabbayaashood ficilka ay sameeyeen ayagaa lagula khitaabaya lagula hadlaya weya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo maxaa rususha ilaahay iyo ambiyadiisii u layseen saasaa la leeyahay weya yani in kuntum saadiqiina fi anakum tattabicuuna alxaqa inaad xaqii raacaysaan watanqaaduuna yani lirusuli inaad rususha u hogaansamaysaan kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin maxaa ficilkaa u samayseen baa la leeyahay marka waxay tusinaysaa ficilka inuu qowlka inuu qowl beenaya rusushana aysan raacayn una hogaansamaynin weeyaan fain kadabuuka nabiyullaahi maxameda marka lala hadlay calayhi salaatu wasalaam oo tasliye iyo qalbi qaboojin ayaa lagu samaynaya waa la dejinaya fain kadabuuka hadday adiga ku beeniyeen nabi maxamedow hadday ku beeniyeen faqad kudiba waxaa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qablika adiga hortaada ah rusushaasoo yani jaauu la yimid bilbayinaati aayado cadcad la yimid wabizumuri kutubo la yimid yani zumuur la yimid iyo walkitaabi kitaab almuniiri ay yani cad oo maaragtay nayir oo waadixa kitaabnimadiisu ay cad tahay la yimid ayaa la beeniyey marka rasuul la beeniyey adiga uma horraysid wey adiga nabiyullaahi maxamed rasuul iyo nebi la beeniye uma horraysid waa lagaa horreeyey rasuul kaa horraysay oo xujooyinka iyo mucjizaadka aad wadatoo kale la yimid ayaa la beeniyey way sabreen adigana sabir baa laleeyahay marka yani maaragtay waa baabka ay dhahaan yani maaragtay musiibada almusiibatu idaa camad khafat bay dhahaan haddii musiibada lagula qabo waa fududaataa yani musiibadan waa lagula qabaayo ambiyada kaa horraysay baa kula qabta baa laleeyahy adiga uma horraysid qof la beeniyo hortaabaa dadkaa la beeniyey markaas way sabreen adigana sabir baa loo jeedaa wey fain kadabuuka faqad kudiba rusulu min qablik adiga rusul kaa horraysay baa la beeniyey rusushaasoo jaauu la yimid yani min qablika hortaada rusushaasaa la beeniyey rusushaasoo jaauu bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaa la yimid wzuburi zuburtana la yimid azubur hadda waxaa loo jeedaa yani alkutub alsamaawiya allatii laa yati biha ila rusulu azubur waxaa la yidhahdaa kutubta samaawiga oo ilaahay uu soo dejiyo oo rasuul mooye cid kale oo la imaan kartahay ayan jirin ayaa la yidhaahdaa weeyaan wlkitaabu lmuniiru yani maaragtay wlkitaabi lmuniiri de wlkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen wabilkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen almuniiri yani almuniiri waxaa loo jeedaa ay alwaadixi ayaa loo jeeda albayin alwaadix aljaliy kitaabkii caddaa na way la yimaadeen wey maxaa yeele ficilka waxaa la yidhaha min naara shayu idaa adaa baa la yidhaha halkaasaa laga keenay naara shayu shaygii baa ifay idaa adaa baa la yidhahda kitaabkii caddaa iyo kutubnimadiisa ay muuqatay na way la yimaadeen marka yani waxay culummada leeyihiin azubuur wlkitaab waa isku macno weeyaan waa yani xagga asalka waa waaxid wey laakiin wasfigan hadda ayay ku kala bedelan yihin wasfiga sifooyinka ayay ku kala bedelan yihin tilmaamaha ayay ku kala bedelan yihiin zubuurka waxaa la yidhaahdaa yani fazuburu fazabuuru waxay dhahaan fiihi alxikamu zaajira yani waxa ay xikmooyinka yani maaragtay mawaaciidda oo zajriga oo ku jiro waxaa kutubta ay ku sugan tahay ayaa zabuur la yidhaahdaa zabuurku waataa la odhanayaa buu yidhi kitaabka alkitaabu lmuniirna waxaa loo jeedaa yani almushtamilu cala jamiici sharaa'ic shariicada oo dhan waxa kulminaayana kitaab baa la yidhaahda oo sharciga laga qaadanayo wixii mawaaciid iyo maaragtay yani maaragtay xikmooyin ay ku jiraanna zabuur baa la yidhaahdaa laakiin labadaba waa isla kutub samaawiya oo ilaahay uu samada ka soo dejiye weeyaan marka rusushaas oo marna qaarkoodna ay zubuur wataan qaarna ay kutub cadcad wataan ayaa dadkoodii beeniyeen adna dadkaadi waa ku beeniyeene sabir baa laleeyahay kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz waman xayaatu dunya ila mataacu lquruur kullu nafsin naf kastaa dhammaanteed kulligeed daa'iqat lmowti mowt mid dhadhamin wey dhimashada way dhadhaminaysaa naf aanan dhimanaynin lama arko markay dhimatana oo naf walba ay dhintaan qof walba uu dhintana wainamaa tuwafawna waa la idiin oofini un ujuurakum ajriyaashiinni un baa laydiin oofin tawaabtiinni iyo camalkii aad samaysateen ayaa laydinka abaalmarini yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wixii aad la timaadeen ayuu rabbi subxaanau watacaala maalinka qiyaamaha ayuu idinka abaalmarinaya weya yani waxaad samaysatay markaad dhimato dabadeed baa lagaa abaalmarin faman zuxsixa qofka la dheereeyo oo la fogeeyo cani naari naar laga fogeeyo isaga iyo naarta la kala dheereeyo oo waudkhila la geliyo aljannata jannada ilaahay la geliyana faqad faaza qofkaasi waa guulaysto waana liibaanay weya faws oo maaragtay maa bacdahu faws liibaanka dambaysaahi aynan jirin ayuu guulaystay weeyaan wama alxayaatu dunya adduunkan noloshiisuna ma ahaanin ilaa mataacu lquruur kado raaxadeed mooye wax kale ma aysan ahaanin waa shay lagu kadsoomo un weeyaan wax kale ma aha marka yani aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay yani xorta waxay tusinaysaa qaybteeda hore kullu nafsin daaiqat lmowt qof walbaaba inuu dhimanayo adduunkaa laga tegay oo cid joogaysaah aynan jirin kulli waa la faaruqaya allah unbaa baaqi noqonaya subxaana wa tacaala waxay la mid tahay aayadda maaragtay allah uu leeyahay yani fii suurati raxmaan ku jirto kullu man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam allah keliyahaa soo baaqi noqonaya wey marka aayaddani waxay tusinaysaa jamiicu alkhalaa'iq inay wada dhimanayaan oo adduunkan wax ku baaqi noqon karaa uusan jirin allah oo keliyana oo baaqi noqonayo yacni waxa weeyaan waxaa dhimanayo malaa'igtii baa dhimanayso waxaa dhimanaya jinnigii waxaa dhimanaya insigii malaa'igta xamalatul carshiga way dhimanayaan malakul mowtka laftiisaa la dilayaa wax baaqi noqonayo ma jiro allah aan ahayn allah keliyaha kusoo baaqi noqonayo koonkaana keligiisa usoo qoraya allah subxaana wa tacaala wey walidalika ibnu kaiir markuu aayaddan fasirayo raximah llahu wuxuu leeya waa taciy aayaddan waa taciy wey buu leey wuxuu leeya wafi hadihi laaya aayaddan dhexdeeda waxaa ku sugan tacziyatun lijamiici nnaasi dadka oo dhan oo loo tacziyeynaya baa ku sugan wawacdun wawaciidun lilmusadiqi wlmukadib wacdina iyo ballanqaadna qofka musadiqaba oo ugu sugan yahay muminka ah waciid iyo maaragtay tahdiid iyo goodina wuxuu ugu sugan yahay kuwa mukadibiintaah beeniye weyaan ayay arrintan ugu sugan tahay weyaan marka kullu nafsin naf kasta kulligeed daa'iqatu lmowti mowt mid dhadhamin weeye mowtkaas bay la kulmi doontaa adduunkaana way ka tegi markuu qofku ka tagana wainamaa tuwafawna waa laydiin oofini uun ujuurakum ajriyaalkiinii waxaad kasbateen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laydin yani laydin siinaya weeyaan ajrigiina oo kaamila waxaad soo shaqaysatay oo kaamila waxba lagaaba nusqaamin baad geli in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun waxaad soo shaqaysatay hadduu khayr yahay khayr baa lagugu siin hadduu shar yahayna shar baa lagugu siinaya weeyaan marka yani qofkaas waxa weeyaan allah qof walbaba uu abaal marin faman zuxzixa qofkii la dheereeyo can naari naarta qofkii laga fogeeyo azaxzaxatu waxaa la yidhaahdaa waa altanxiyatu wlibcaadu bay xagga luqada lagu yidhaahdaa zaxzaxada yani atanxiya fogaanshaha iyo dheeraanshaha shayga laga dheeraada baa la yidhahda faman zuxzixa qofkii la fogeeyo can naari naarta laga dheereeyo laga fogeeyaa laanna naartu waxa weeye waa majmacu alaafaati wshuruur shar oo dhan iyo aafo meesha ay ku kulanto idin waa naarta weeyaan marka qofkii rabbi subxaana wa tacaala uu ka fogeeyo oo waudkhila la geliyo aljannata jannada la geliyo jannada ilaahayna waxaa la yidhahdaa waa majmacu ladaati wasuruur meel alla meesha wax alla wax macaan iyo farax oo dhan meesha lagu kulmiye ay ku kulmaan weeyaan qofkaas allah wuxuu leeyay faqad faaza waa uu liibaanay liibaan weyn ayuu helay maxaa yeeley wuxuu ka badbaaday carada ilaahay subxaana wa tacaala buu ka badbaaday cadaab daa'imahoo weligiis jira buu ka badbaaday ridaha ilaahayna waa uu helay nicmadii daa'imka ahayda weliga jiraysana oo jannadii ilaahayna waa uu haystaa weeyaan faqad faaz marka yani taas wey walidalika ayuu maaragtay imaamu muslim fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa wakadalika imaamu axmed fii musnadihi wuxuu ku warinayaa can cabdillahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaal cabdulahi bni camr inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man axaba an yuzaxzaxa can nnaari wayudkhila aljanna falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir walya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'ta ilayhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka jecel in naarta laga fogeeyo laga dheereeyo jannada ilaahayna la geliyo geeridiisu ha u timaado oo ha dhinto isagoo allah iyo yowmulaakhira rumaysan isagoo ym allah iyo yowmulaakhira rumaysan geeridiisu ha u timaado ha ku dhinto isagoo mu'mina ha dhinto dadkana ha ula yimaado waxa oo ha kula mucaamaloodo waxa uu jecel yahay lagula mucaamaloodo waxaa adiga jeceshahay inaad dadka ay kuu sameeyaan adigana u sameyn waa akhlaaq wanaagsan oo ayib ah weeyaan sidoo kaleeto yani ibn abi xaatim imaamu axmed iyo tirmidi waxay warinayaan wahayruhum can abi hurayrata radi allahu canhu waxay ka warinayaan inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markuu jannada ilaahay tilmaamayo ayuu nebigu wuxuu leeyahay mawdicu sawtin fi ljanna khayru min addunya wamaa fiiha yani jeedalka bahalka la ama karbaashka la yidhaahda yani mawdic meesha la dhigaahi inta yarta booska yarka ha u qaato haddii jannada intaa la fiiriyo adduunka iyo waxa ku jiro dhan ayadaa ka khayr badan buu yidhi intaas qofkii laga siiyey nicmo weyn buu qofkaasi haystaa weyan markaasuu abu hurayra yidhi yani nabigu wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum aayaddan faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaz aayaddaas akriya buu leeyahay weyan wama alxayaatu dunya adduunka noloshiisu ma ahaanin ilaa mataacu lguruuri kado maaragtay raaxadeed mooye wax kale ma ahaanin yani alguruur waxaa la yidhahdaa waa albaatil baa loo jeeda waa shay baail waxaan jirin wy noloshaan inay ku kediso indhasarcaad kugu rido aakhiradaadii ku dhaafiso ayuu ilaahay diidan yahay marka waa la taskiirinaya yani waxa weye waa shacniga adduunka ay leeyahay xaalka adduunka lagu taskiirinaya lagu yaraynay qiimo inuusan lahaynaad xaqiir oo yaho liito ayaa lagu sheegi weyaan marka adduunkaani qiimo maleh marka inaad adduunkii doorato ma aha oo aakhiradii jirtay aad ka doorataay yani maaragtay shay wanaagsan ma aha walidalika maarata imaam axmed wuxuu warinayaa yani xadiid can ilmustawrad ibn shadaad ibn shadaad ayuu wuxuu ka warinayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wallahi ma dunya fi laakhirati ila kama yakmisu axadukum isbacahu fi lyami falyandur bima tarjicu ilayhi yani wuxuu nabigu intuu dhaartaybu wuxuu yidhi allah baan ku dhaartay adduunkaani aakhare markii loo fiiriyaahi ma aha ilaa wuxuu la mid yahay markii aakhare loo eego mid idinka idinka midihi badda aad baddaa sitaa la eg oo fartiisa uu daray oo kale buu la mid yaho soo saaray bal fartaada markaa badda gelisood soo saarto falyandur bima tarjicu ilayhi maxay la soo noqonaysaa baddi maxay kasoo qaaday fartaas waxba waxay kasoo qaaday labaad kaasoo kale bay la mid tahay marka inay nicmadii aakhiradaas oo aad u wanaagsanayd oo baddaasoo kale ilaahay ku suureeyey shay wax ay farta soo qaaday oo kale aan macno lahayn inuu adduunkan aakhiradaada ku dhaafiyo waa shay maaragtay dabanimo ah weeyaan marka sidaasuu maarata rasuulku noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam allahna uu noo sheegay inay xaqiir tahay hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed